subax wanaagsan ah dhegaystayaal dhammaantiinba kusoo dhowaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington aroor wanaagsan ramadaan wanaagsan meel kasta oo aad joogtaan waa toddoba iyo labaatanka bisha maarso sanadka laba kun afar iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrbaan iyo efemyada geeska afrika caalamkao dhanna waxaad nagala socotaan websaytekeenna v o a somaly com saacadda afrikada bari waa lixda iyo barka subaxnimo magaalada washington d c ee idaacadda sida tooska idinkaga imaanaysaana waa koob iyo tobankii iyo barkii fiidnimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda saakana waxaa ka mid ah maamulka koonfur galbeed oo wada diyaar garow looga hortegayo waxyeellada roobabka guga ee dhowaan la filayo kulankeenna oo kulan wakhti badan qaatay ah waxaa aada looga dooday siyaabaha u habboon ee roobabka markay imaadaan dadka ay saameeyaan loogu gurman karo waxaa kaloo aada looga hadlay waxyaalaha horumarka ah la sameeyey dhinaca diiwaangelinta dadka baahiyaha qaba
qodobada kale aad maqli doontaan waxaa ka mid ah xaguu ku dambayn karaa dagaalka dalka yukrain oo galay sanadkiisii saddexaad qaybta dambe idaacaddana waxaan idinku haynaa allahuma salli calaa maxamed qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamka marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oon idiin akhriyo ra-iisul wasaaraha dalka israa'il benyamin netanyahu ayaa sheegay in uu sii wadayo qorshihiisa uu ku doonayo inuu meesha kaga saaro xamaas isagoo dhinaca kalena dhaleeceeyey qaraarkii ka soo baxay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee ahaa in la gaaro heshiis xabad joojin ah oo deg dega netanyahu ayaa dalabaadka xamaas ku tilmaamay inay yihiin kuwo dhalanteeda isagoo sheegay inuu sii wadayo dagaalka ilaa uu ka gaarayo ujeeddada ay u qaadeen oo ay ka mid tahay in la sii daayo maxaabiista in la burburiyo awoodda militari ee xamaas iyo nidaamkooda dawliga ah islamarkaana ay tahay in ay hubiyaan in aanay khasan noqonin meel halis ku ah amniga israa'iil sarkaal sare oo u hadlay xamaas ayaa sheegay in ay la wadaageen kooxaha dhexdhexaadinta wada in aanay waxba iska bedelin dalabaadkoodii hore ee ahaa in israa'iil ay si buuxda uga baxdo marinka khaza iyo in la isdhaafsado maxaabiista israa'iil iyo kuwa falastiiniyiinta ee ay israa'iil gacanta ku hayso sarkaal sare oo u dhashay israa'iil ayaa talaadadii waxa uu u sheegay wakaaladda wararka ee royters in ay qatar waa dalka qatar dib uga yeereen ama uga soo celiyeen xubnihii ku matelayey wadahadallada kadib markii la ismari waayey gaar ahaana in xamaas ay sii dayso maxaabiista ay hayso kumanaan kun oo qof ayaa mudaharaad waxay ka dhigeen magaalada budabest gaar ahaan agagaarka baarlamaanka shalay iyagoo dalbanaya in dacwad oogaha guud iyo ra-iisul wasaaraha ay iscasilaan kadib markii nin horey uga tirsanaan jiray dowladda uu ku eedeeyey nin kaaliyo sare u ahaa orban inuu isku dayey inuu farageliyo kays la xiriira musuq maasuqoo la baareeyey dibadbaxayaasha ayaa waxay ka soo baxeen xafiiska xeer ilaalinta kuwaasoo ku wajahnaa baarlamaanka iyaga oo ku qaylinayay iscasil iscasil kiiska waxa uu salka ku hayaa xogayihii hore ee wasaaradda cadaaladda bal valner kaas oo lagu soo oogay sanadkii kii inuu laaluush ka qaatay madaxii hore ee maxkamadda balfis ramadaan wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed iyo saraakiil ka socday hay-adaha samafalka ayaa kulan ku yeeshay magaalada baydhabo waxaanay ka wada hadleen sida looga hortegi karo khasaaraha ay geysan karaan roobabka guuga ee dhowaan la filayo in ay bilowdaan roobabkii ka da-ay geeska afrika dabayaaqadii sanadkii hore ayaa khasaare lixaad la u geystay dadka iyo duunyada ee magaalooyin badan oo ku yaala soomaaliya warbixintan waxaa magaalada baydhabo ka soo diray wariyaha v o eda mukhtaar maxamed catoosh
wasiirka gargaarka maamulka koonfur galbeed iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada maamulka ayaa kulan magaalada baydhabo waxay kula yeesheen saraakiil ka tirsan hay-adaha samafalka oo soo gaaray magaalada baydhabo waxay ka wada hadleen saraakiisha hay-adaha gargaarka iyo mas-uuliyiinta koonfur galbeed xaaladaha bini-aadanimo ee ka jira koonfur galbeed iyo sida looga hortegi karo dhibaatooyin ay geysan karaan robabka xilliga guga oo dhowaan la filaya inuu ka da-o dalka soomaaliya roobka xilli sanadeedkan guga ayaa la saadaalinayaa inuu xoogan yahay saameynna yeelan karo waana sababta hadda kulamada hordhaca looga hadlayo wasiirka gargaarka iyo maareynta masiibooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed naasir cabdi caruush ayaa kulanka kadib isagoo saxaafadda la hadlaya wuxuu sheegay muhiimadda kulankan inuu ahaa sidii loogu diyaargaroobi lahaa roobka guga ee nagu soo wajahan iyo bulshada inaysan dhibaato ka soo gaarin waxaa magaalada baydhabo nagu soo booqday wafdi ka kooban hay-adaha un-ka oo ka yimid magaalada muqdisho wafdigaas oo ka koobnaa sagaal hay-adood oo hay-adaha un-ka ah waxaan ka wada hadalnay dhowr qodob qodobada ugu muhiimsanayo u yimaadeen magaalada baydhaban maanta usoo booqday dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxay ahayd inay marka hore la iska wareysto xaaladaha nolosha bini-aadanimada shacabkana koonfur galbeed iyo meelahay marayso qodobka labaad wuxuu ahay roobabka soo socda ee guga roobab xoog badan loo malaynaya inay noqon doonaana maxaa qorshe oo nooga yaalla iyo see dowladda iyo un-ka arrintaas ay uga wada shaqayn karaan iyo qodobka saddexaad oo ahay dadaaladii socday in dadka samafalka loogu talagalay si toos loo gaarsiiyo oo naga leexsan maxaa nooga qabsoomay kulankeenna oo kulan wakhti badan qaatay ah waxaa aada looga dooday siyaabaha u habboon ee roobabka markay imaadaan dadka ay saameeyaan loogu gurman karo waxaa kaloo aada looga hadlay waxyaalaha horumarka ah ee la sameeyey dhinaca diiwaangelinta dadka baahiyaha qaba iyo sida loo xaqiijinayo in wax la gaarsiiyo hay-adaha un-ka waxay aada ugu ammaaneen koonfur galbeed dadaalada badan ee ka socda iyo dowladda xilka dheeraadka iska saareyso in dadka ugu nugul waxay u baahan yihiin la gaarsiiyo annagana waxaan u ballan qaadnay sidii caadada noo ahayd in hay-adaha u madax banaayeen shaqadooda dadka u nugul ayagoo la shaqeynaya maamulada deegaanada iyo wasaaradaha inay dadka gaarsiiyaan shaqadoodana ay u madax bannaan yihiin kulankeenna wuxuu ku dhammaaday si guul ah xaalado bini-aadanimo oo aada u liito ayaa ka jira xerooyinka barakacyaasha magaalada baydhabo oo ay ku nool yihiin ku dhowaad hal milyan oo barakac ah marka laga soo tago gaabiska dhanka kaalmooyinka barakacyaasha sidoo kale waxay degan yihiin guryo ka samaysan cowshado oo aan celinaynin dhaxanta daadka iyo dhibcaha roobka mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
dalka kenya inkastoo lagu jiro bisha barakaysan ee ramadaan haddana adeegyada ganacsiga miciishada iyo nolosha dalkaasi ayaa weli kacsan waxaa jira hoosu dhac ku yimid qiimaha lacagta doolarka oo ah midda ugu badan ee ay adeegsadaan ganacsatada kenya gaar ahaana kuwa soomaalida haddana ilaa iyo hadda weli ma muuqato isbeddel ku yimid qiimaha miciishada ee dalka kenya arrintan ayaana waxa ay saameyn xoogan ku yeelatay ganacsiga soomaalida haddaba saameynta ganacsiga soomaalida iyo sare ukaca miciishada ayaa cumar ibraahim xuseen oo ah xogayaha ganacsatada suuqa islii waxa uu uga waramay wariyaha v o eda khadar maxamuud xareed horta ramadaanka maciishadii wax isbedel badan ma laha ramadaanka horse ay ahayd bay tahay inkastoo horta doolarka ayaa wax badan controolka maarata ganacsiga iyo wax wax lagu soo iibsado debidaha wax looga dalbado waa doolar doolarkana waxaad moodaa bishan hadda lasoo dhaafay inuu hoos soo aaday laakiin saameyntiis weli lama dareemi karo sababtoo alaabtan badaacadan waxaan waa wax horey loo dalbaday waxay waqti kadib ayay maarata badaacad kale marka lagu dalbado doolarkan oo raqiisa ayaa maarata waxaa la dareemi karaa inuu qiimaha wax iska bedelo qiimihii sidii hore waaye maciishada waa weli waa weli waa kacsan tahay badaacadu waxaawaye tusaale ahaan kartoonka timirta sanadkii hore wuxuu ahaa ma joogo burka waa sidaas bariiska waa sidaas wax walbaba yacnaha dhaqaalihii wax isbedele ma laha maciishada waa qaaliba ay tahay waxa maarata la goyn karo oo wixii sanadkii sanadkii hore wixii wax lagu soo iibsan lahaa lagu soo iibsan jiray hadda laguma soo iibsan karo isbedel badan oo sicir kaca oo sicirka oo aad aad aad iyo aad iyo aad isu bedelay darteed marka waxaan dhihi karaa nolosha ramadaanka sanadkan nolosha alxamdulilah ilaah mahadiis wey laakiin waa maciishada waa kacsan tahay wax walbaba waxaa waaye qiimihii laba jibaar ayay joogaan sanadka hore wax lagu iibsanaya wax walbaba waa isbedeleen laakiin waxaan rajaynaynaa in maarta isbedel uu imaan doono muddo kadib insha allah maadaama doolarkii uu dhacay haddana waxaad moodaa in maciishadii iyo noloshii wadanku ay aada qaali u tahay maxaa sabab u ah arrintaas oo ganacsatadu markii hore waxay ku doodi jireen in doolarku uu kacsan yahay hadda maadaama uu dhacay maxaa maciishadda inay isbedel uu ku yimaado hortaagan maciishadda waxaa hortaagan horta doolarkan waa wax laba isbuuc mise isbuuc gudaheeda ayuu hadda hoos soo aaday laakiin weliba oo shaki badanna waa laga qabaa inuu haddana meeshiis ku laaban doono sababtoo ah doolarka waxaa la rabaa inuu maarata stable ahaado oo meel uu fadhiyo wax laakiin hal mar soddon shilin uu isdhimaayo haddana hal mar soddon shilin ay ku darsamayso marta waa wax maarata lagu xisaabtami kara maaha ganacsatada badan iyo dadka wax dalbanayan waxay isleeyihin doolarkan sidaan ma ahaan doon haddana kor u socdaa sababtoo ah waxaa la rabaa in dowladda ay markay wax xakameynayso shilin toban shilina ku darsantay labaatan konton wax saas camal macquul ah oo stadi ah oo stable ah oo lagu xisaabtami karo lagu safri karo alaabna lagu soo iibsan karo haddana markaas alaabtaad timaado hadan meesha aad ugu imaan karto mase isbedel yar oon differency badan aan keenayn laakiin hadda waxaad moodaa hoosu soo aaday haddana inuu kor aadi doono rajadaas ayaa dadka cabsidaas badan ayaa jirto marka dalabkii hadda la bixiyana oo doolarkan lagu safray lagu sarfay qiimahan hadda socdana waqti ay qaadanay inuu maarata oo alaabtii iyo wixii iyo maarata isbedelkaas waqti bil iyo laba bil kadib ayaa isbedelkaas imaan kara waxaa la leeyahay ganacsatadu macaash bay arrintan ka doonayaan maxaa ka jirta arrintan macaash hadda laga doonayo oo dadkao dhan saan hadda arkayo alaabtan alaab inta magaaladan gudaheeda laga soo qaaday maaha meesha magaaladan gudaheeda lagama soo gadan alaabtan waa alaab dibadaha laga dalbaday alaab dibadaha laga dalbaday intay dekada soo dekada kusoo jirtay intaas doolarkii qaaliga ah ayaa lagu dalbay marka doolarkii qaaliga aad wax ku salaysay waa inaad haddana qiimahaas adoo isticmaalaya wax ku iibisid wa markaas kadib hadduu doolarka isbedelo oo haddana oo dalab kale aad samaysid oo dalabkaas ku imaado ayaa wax isbedeli kara laakiin maciisho faa'iido badanaa la raadinaya inaysan jirin ayaan boqolkiiba sagaashan aaminsana annaga sababto n wixii wixii wax kusoo gaday doolarka wax ku saraftay one sixty five one sixty three alaabtii aad ku keensatay alaabtii inaad taas ku salaysid waay marka haddana isbedel imaado hadda alaabtan ay kaa dhammaato haddana dalabka kale ayaa la dhihi karaa laakiin maciisho faa'iido badan iyo yacnaha dadkii ganacsatada ayaa maciish inay maarata faa'iido zaa'id ay ka raadiyaan lama dhihi karo dhanka shacabkuna waxay leeyihiin ganacsatadu dantooda ayay ka fiirinayaan oo waxay doonayaan inay halkaa ku hayaan maciishada doolarkiina hoos buu u dhacay shidaalka isbedel baa ku yimid
waxyaalahaas horta qadaro waxaan leeyahay horta ganacsato meele intay iskugu imaadana wax ku heshiyeen in maarata qiimaha saas la yeela ma jirto wadankan wadan waxaa ka jira ganacsi xur ah oo tartan ah oo wixii badaacada adii aad keensata kun qof kale ayaa keenaysa marka meel lagu heshiinaya adiga haddaad dhintid waba competition waxaan dhihi karaa ganacsi oo tartan ah oo qof kastaba qiimihii maxaa kugu jira calculatorka aad mar walba aad saaran tahay ood leedahay maxaa isbeddelay haddaan saan gado doolarkan saanay maxaa igu jira qof kasta uu leeyahay
kaasi waxa uu ahaa cumar ibraahim xuseen oo ah xogayaha ganacsatada suuqa islii waxa uu warramayey khadar maxamuud xareed weli waxaad degeysanaysaan tabinta iyada saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga v o a si toos ah ayay idinkaga imaaneysaa magaalada washington duulaanka ay dowladda ruushka ku soo qaaday dalka ukrain ayaa galay sanadkiisii saddexaad welina ma muuqato saansaan muujinaysa in dagaalkaasi qaboobayo maalintii isniintii madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa sheegay in ciidamo ka socda dalalka reer galbeedka loo diray ukrain in aan arrintaasi meesha laga saari karin haddaba laba sano iyo dheeraad kadib maxaa laga filan karaa dagaalka dalka ukrain ruushkuse maxay doonayaan in ay ku dambeyso ama si uu dagaalkaasi u joogsado muxuu ruushku doonayaa kusoo dhowaada warbixintan oo aan idiin dulmaro dagaalka ka taagan dalka ruushka waxa uu hadda galay sanadkiisii saddexaad welina waxaa taagan xiisadda ka dhexaysa ruushka iyo dalalka reer galbeedka ee uu hormuudka ka yahay maraykanka taas oo ka dhalatay dullaanka uu ku qaaday dalka ukrain aan bal marka hore isweydiinno maxay tahay hadafka uu ruushku ka leeyahay dalka ukrain ee uu dullaanka ugu qaaday waxaa su-aashaasi nooga jawaabaya cabdiqafaar cabdi wardheere oo bartay siyaasadda caalamiga ah oo degan dalkan maraykanka wuxuu rabaa laba shay buu ruushku rabaa mid wuxuu rabaa dhul isaga iyo u dhexeeya ukraine inuu samaysto oo buffer zone ah oo u gaara oo dad ruusha u badan yihiin dadka ku nool oo ukrainiyiinta ah laakiin ruush ah dadkaas iyo dhulkaas wuxuu rabaa inay u dhexeeyaan isaga iyo ukraine iyo wixii ukraine ka soo hara na wuxuu rabaa inuu qolo isaga papet u aho ama maaragtay maqaarsaar u aho isaga uu xukumo inay kiev fadhido oo aan marna naato iyo reer galbeed iyo cidna usoo dhowaana uu isagu halkaas uu ka xukumo marka labadaas weji buu isagu rabaa dhul uu qaato oo u dhexeeya isaga iyo ukraine oo uu maamulaba oo uu ka tirsan isaga iyo dadkiisuba iyo maamul maqaarsaara oo kiev fadhiya wixii ukraine ka soo hara markii uu qarxay dagaalka dalka ukrain si weyn ayuu saameyn ugu yeeshay caalamka gaar ahaan dalalka yurub oo noloshoodii caadiga ahayd saameyn xoog leh ku yeeshay haddaba sidee ayaa yurub looga arkaa dagaalka ka socda dalka ukrain waxaan su-aashaasi weydiiyey maxamed nuur qalimow oo falanqeeya siyaasadda caalamka iyo tan soomaaliya oo degan magaalada london ee dalka u k rur ahaantii yurub lagama soo dhaweynin lamana jecla dagaalkaas inuu sii socdo waayo noloshoodu ayaa qaali u ka dhigay nolosha caadigeed ayuu bedelay waa wax maalin walbaaba dadka reer galbeedku ay leeyihiin waxaa lagu sii dhawaanayaa dagaal xoog leh oo reer galbeedku ay la galaan ruushka taasoo ruushkan aan ognahay inuu yahay dawlad xoog leh oo nuclear xitaa ku hubaysan marka dadka reer yurub runta dagaalkani dhibaato waxaan aynuma soo kordhin mana jecla inuu sii socdo oo aragtidoodu waxay ku aadan tahay in dagaalkana sida ugu dhaqso badan la joojiyo oo nolosha reer galbeedka ama waxyaabaha ay aada uga taabateen waxaa kamid ah tamarta sida shidaalka korontada waxyaabo badan ayuu saameeyey nolosha xitaa kor ugu qaaday marka reer yurub dagaalkani ma soo dhaweyn mana doonayaan waxayna u arkaan in la baktiyo oo dagaalkana sidaa ku joogsada in loo howlgalo oo dawladoodu ay u howlgalaan laakiin waxaad moodaa mararka qaar dawladaha inaaba maaragtay ay sii shadayaan dagaalka oo qaarkood ay hub ku caawinayaan oo haddana maantaba ay ku dhawaaqeenba macron sida uu leeyahay in ciidan la geeyo taasoo ah qad cas xagga putin marka loo eega russia oo ay keeni kartaba inuu dagaalku aad kor usii koro oo xitaa hub aanan la malayn karin isu isticmaalo marka yurub dadkeeda iyo shacabkeeda ma soo dhaweyn muddadii labada sane iyo dheeraadka ahayd ee uu socday dagaalka dalka ruushka iyo ukrain ruushka iyo dowladaha galbeedka ah ayaa isdhaafsanayay hadallo kulkulul oo cabsigelin ku ah ammaanka iyo deganaanshiyaha caalamka taas oo igu dambeysay kii uu maalintii isniintii jeediyey madaxweynaha dalka faransiiska emmanuel macron oo ku teliyey in ciidamo ka tirsan xulafada neto la geeyo ukrain taasoo aad uga caraysiisay madaxweynaha ruushka valadimir putin suurtagalnimada in ciidamo ka tirsan neto la geeyo dalka ukrain ayaa u muuqan karta mid xaqiiqda ka fog siduu faahfaahinayo cabdiqafaar cabdi wardheere
maya waa adag tahay ciidan naata a lama geyn karo sababtoo ah haddaad fiiriso dagaalka hadda ukraine ukraine waa iska proxy weeye waa la caawinayaa hub iyo waxaasaa la siiyaa laakiin marna ciidan naato ka socda lama geyn karo sababtoo waxay isu bedeleysaa nuclear iyo gacanka hadal weyn oo naato iyo warse ka dhexeeya kaasna waxaa la yidhaahdaa waa waa mutual destruction weeye oo labada dhinacba waa isku baaba-ayaan waxba laga kordhin mayo arrintan hadda laakiin macron waxyaabaha keenay baa muhima inuu hadalkaas yidhaahdo waxaa keenay maraykanka oo miisaaniyaddii uu siin jiray laysku haysto oo laga xanibay deeqdii iyo waxaas iyo yurubtii oo culays dareentay ah oo maraykanka hadda doorashu ku jira haddii xataa doorashadu isbedesho arma autonomigeena ama madax banaanideena aada maraykan u daba fadhidaan armayba dhibaato idinka timaadaa oo waxyaabaha hadda macron laleeyahay wuxuu provocationkan ama hadalladan adag u jeedinayaa inuu ka dhigo yurub inay isdifaaceeda ku filaato oo iyadu ay hadda kadib isku tashato oo maraykanka aan laysku hadlayn karin sida uu hadda ukraine markii horena u taageerayay haddana uga lagu dambeeriyey oo aada iyo aada maaragtay u dhigtay marka waxyaabahaas oo dhan waxay ku tusayaan in yurub ay si gooniya hadda il gooniya ay rabto inay ku fiiriso dagaalkan laakiin marnaba suurtagal ma aha in naato ciidamo ka socdaa inay ukraine tagaan taas waxaad moodaa in caalamka reer galbeedka iyo ruushku labadaba dhankaas inay isku raacsan yihiin baad moodaa sababihii ugu waaweynaa ee kiciyey dagaalka dalka ukrain ayaa waxaa ka mid ahaa in dalka ukrain aan lagu darin xulafada isbahaysiga neto taas oo uu ruushku u arkayey in ay halis ku tahay dalkiisa taasoo ugu dambayntiina keentay in uu ku duulo dalka ukrain subax wanaagsan arooryo suuban ramadaan wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan macadka cilmi baarista madaxa bannaan ee loo soo gaabiyo i r i c a ayaa waxa uu dhowaan soo bandhigay cilmi baaris ku saabsan sida loo daryeeli doono dadka ay da-doodu lixdanka dhaaftay oo soo badanaya sida cilmi baaris bilow ah oo ay sameeyeen ay tilmaamayso kuwaas oo hadda ka badan konton kun oo qof doctor aamine shire oo ka mid ah cilmi baarayaasha ayaa cilmi baaristaasi waxa ay uga warantay waryaha v o e da ee jabuuti sagaal siciid faarax
cilmi baarista dhowaan baan bilownay waxayna ku saabsan tahay dadka waayeelka ah iyo sidii sida loo xanaaneeyo markaas waa mashruuc ay maalgelinayso sanduuqa qaran ee caymiska bulshada ee cnss loo yaqaano jabuuti imika ahaan waxaa hawsha mashruuca cilmi baarista ku jira toban cilmi baare oo maaragtay ku takhasusay meelo kala duwan oo ay ka mid tahay dhaqaalaha ama sayniska bulshada ama waxyaabo kale oo fara badanba shaqada waan bilownay waxaanan kaga bilownay maxaa la yiraahdaa onket ama waraysi dad waayeela oon wareysanay siday u nool yihiin sida loo daryeelo matalan cidda daryeesha ciday la galaan wixii maal soo gala hadday caymis qaataan caymiskii waayeelnimada ama mishaaradii howlgabka waxa ay qaataan waxa ay maal leeyihiin kale in ay dee iyaku weli aqalkoodii aqaladoodii guryahoodii ay galaan ama inay ubadkoodii guryahoodii ay u guureen cidda daryeesha waxay dhibaato kala kulmaan cidda haysa inay dumar tahay inay rag tahay sida loo hayo inay ku kalsoon yihiin sida loo hayo waxay tabanayaan sida daawada ay u helaan ama ay u helin hadday baahi geera ay u keentay waayeelnimadu iyo haddii kale ay hadday iska qabaan lixaadkoodiiba way marka way fara badan tahay maxaa la yidhaahdaa qaybo kala duwan ayay leedahay cilmi baarista iminkaanan bilownay insha allah sanad kadibna waan natiijada waan soo saari doonaa hadduu alla yidhaahdo
markaad hadda bilowdeen ee toban qof ee toban cilmi baare ee howlgashay waxyaabaha ilaa hadda idin soo gaaraya xogta aad helaysaan oo kale ama guud ahaan tirada dadka oo kale ama waxyaabaha ugu waaweyn maxaa kamid a
waxaa kamid ah in ay waayeelnimadu in dadka waayeelka inay soo biirayaan wadanka jabuuti oo markii hore ahaa wadan dhalinyar oo bulshadiisu ay dhalinyar tahay iminka ahaan oo kale meelaha waxay wadanka ku nool konton kun oo qof oo kor u dhaafay lixdan jir waxa kale oo aan kala kulanay natiijooyinka u horeeya ee kala kulanay halkaas waxa weeyaan in dee wadanka uu ka taagan yahay isbedel bulsho oon mar hore aan ka hadalnay isbedelkaa oo wax ka bedelay dhaqanadii iyo caadooyinkii lalahaa ee ahayd in dee dadka waaweyn la yska haysto guryaha lagu haysto la xanaaneeyo la daryeelo waxaad moodaa in marka inay bulshadu sidii yurubta ay ku socoto oo nin kastaba uu leeyahay anugu waxaan maxaa la waxaa wax layga weydiinayaa uun ooridayda ama odaygayga iyo ciyaalkayga wixii intaas soo dhaafa de isagaa garanaya ee isagu ha isku filnaado waxaa jira kuwo kale oo markii dee ay waayeel noqdeen noloshii halkan awoodi kari waayey oo iyaku ku noqday tuulooyinkii ama uba guuray wadanada jaarka ah ee etoobiya soomaaliya waayo noloshu halkaas way ka jaban tahay wadanka way ka jaban tahay oo halkaa iyakuna dee kala kulmaa maxaa la yidhaahdaa caqabado kala kulma waxaasoo dhan baa jira oo u baahan dee in laga shaqeeyo oo insha allah dee aan rajeyneynaa inaan ka fiirsano aan ka shaqeyno oo natiijooyin aan kasoo saarno markii la eego jabuuti hadda dadka waaweyn imsay ka yihiin boqolkiiba waa imsa
boqolkiiba shan bay ku dhow yihiin bay ila tahay laakiinse iminka waxaa soo dhow tirakoobkii weynaa ee qaranka insha allah de waxaan rajeyneynaa inaad sanadka dhammaadkiisa aan helno natiijada kasoo baxda tirakoobka oo weliba noo tirakoobka uu noo sii faahfaahin doono inta qof ee udhaxaysa lixdan jir ilaa shan iyo lixdan inta kasii weyne udhaxaysa shan iyo lixdan ilaa toddobaatan toddobaatan ilaa sideetan waa noo kala macnayn doonaan inta raga inta dumara waa noo kala macnayn doonaan ha faahfaahin bayna siin doonaan insha allah
waxaa jira waalido dadkooda ay haystaan oo maasha alla daryeelkii ay usameyn u baahnaayeena u heli karaya hadday dhaqaale noqoto hadday waqti noqoto kuwaasoo kale ma maxaad iyaga iyaga maxaa xisaabtooda ugu jirta iyakana xisaabtooda way noogu jiraan waayo waxaan eegaynaa dee intii daryeel u baahan iyo intii daryeel hesha daryeel kuwa hela siday dee u helaan dadkaasi ma daryeelka waxay u helaan ma ubadkooda maaliyad haysta mise waxay u helaan iyaka ha ama iyaka iyaka hantile ama mishaarada iyo howlgabka soo gasha maxaa loo hayaa siday daryeelka ku heleen iyo kuwa kalena waxaan eegaynaada ee daryeelka aan haysana maal la-aan bay daryeelka u waayeen ma dadkoodii baa ka tegay ma maxay u waayeen
doctor aamine shire oo u warramaysay sagaal siciid faarax ayay ahayd haatanna waxaad nala dhegaysataan nimaamaankan ay qaadayso allaha u naxariistee saare axmed jaamac
rasuulkii sharaafta mudaniyo dunida shaaca looga dhigayo shidada aakhiro oo dhibkeediyo qiyaamaha noo shaqdee
naxariis janno allaha siiyo sahre axmed jaamac codkeeda ayaan kusoo gabagabaynaynaa iyo nabamaankaasi ay noo qaadaysay guud ahaan idaacaddii saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashi ibraahim aadan dhinaca farsamadana waxaa joogay ismaaciil xuseen maxamed farjar intaan mar kale hawada ku kulmayno waxaan dhammaantiin idin leenahay ramadan wanaagsan